one.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com
duur wanaagsan dhegaystayaal idil kimba waa talaado shanta bisha maaj sanadka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo washingtonna waa shantii iyo barkii subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cismaan iyo axmed cali sheekh
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah haweenka iyo dhallinyarada magaalada boosaaso oo ugu baaqay maamulka puntland in cadaaladda la marsiiyo dhallinyarada kufsiga u geystay ama dhallinyarada kufsiga u geysta gabdhaha ku nool puntland waxaad sidoo kale aad dhegaysan doontaan gabdho dhallinyaraha oo gargaarka caafimaadka oo milisnimo soo bartay oo dib ugu laabtay tuulooyinka ay ka soo jeedaan ee gobolka sool si ay u caawiyaan bulshadooda waxyaalahan bartay waxaa ka mida sida hooyada looga umuliyo hadda ka horna waxaa ka dhacay hal maalin gudaheed in laba hooyo ay u dhinteen umulraac u dhinteen hadda waxaanu rajaynaynaa markaan ku noqonno inaanu u hagarbaxno hooyooyinkaa aanu badbaadino ilaahay subxaana watacaalana anagoo kaashanana iyo aqoonta ayaad aanu soo baranay waxaa sidoo kale barnaamijka aan ka marneen heesihii oo aynu kuwa aan maanta idinkugu hayno ay ka mid yihiin ceelbuur ku yaaliyo jawhar budeediyo ceeldheer habaalmarin habaalmarin ceelbaraaf habaalmarin
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idin haynaa marka horese kusoo dhowaada warkii dunida
xubnaha aqalka senadka maraykanka ee labada xisbiya ayaa aad ugu dhaliilay maamulka madaxweyne donald trump jawaabtii uu ka bixiyey dilkii suxufiga reer sacuudi jamaal khashuqji loogu geystay qunsuliyadda sacuudiga uu ku leeyahay magaalada istanbul waxa ay maamulka ku eedeeyeen inuu iska indhatiray sharciga oo dalbaya in uu baaro islamarkaana shaaciyo kuwii ka dambeeyey dilka suxufiga oo dhacay bishii oktoobar sanadii senator bob mendes oo ah xubinta ugu sarreysa xubnaha dimuqraadiga ee guddiga xiriirka arrimaha dibadda senatka ayaa jawaabta maamulka ee dilkaasi ku sheegay mid laga caroodo oo ah aflagaado iyo ceeb senator menendes ayaa hadlayay kadib markii guddigu ay warbixin sir ah oo ku saabsan dilkan ka dhageysteen saraakiisha wasaaradaha arrimaha dibadda iyo maaliyadda ee maraykanka warbixino isdaba joog ah ayaa sheegaya in c i da maraykanka ay go-aamisay in dhaxal sugaha sacuudiga maxamed bin salmaan uu amray dilka weriye jamaal khashuqji
cilmi baariyaal ayaa maantoo talaadaa la filaya inay qabtaan shir ay ku soo bandhigayaan kiiska qof laga ciribtiray virus ka dhaliya idis kadib markii la marsiiyey habka unugiyo bedela islamar ahaantaasina laga joojiyay isticmaalka dawada kalmaatiga ee antiretroviral cilmi baaris lagu daabacay isniinta journaalka niger ayuu ravindra gupta oo ka tirsan jaamacadda university college london waxa uu ku sheegay in ninka la daweeyey laga daweeyey viruska h i v kadib siddeed iyo toban bilood oo la tacaaliid ay socotay islamar ahaantaasina uu joojiyey dawooyinka cadaadiska saara viruska balse aanan daweyn ninkan ayaa la sheegay in laga daweeyey h i v ayaa cudurkaasi ku dhacay sanadkii laba kun iyo saddexdii waxaana uu bilaabay qaadashada dawada kaalmaatiga ee laba kun saddex iyo toban warkii dunida intaasi aynu ku dhaafno markana qeybihii kale ee barnaamijkeena duhurnimo ee dhallinyarada maanta dhallinyarada iyo haweenka magaalada boosaaso ayaa ugu baaqay maamulka puntland inuu cadaaladda hor keeno dhammaan kuwii ka dambeeyey kufsigii loo geystay gabdho dhallinyaro ah oo ku nool deegaanada puntland falkii ugu dambeeyey ee kufsi waxa uu ahaa kii sida wuxuushnimada ah magaalada gaalkacyo loogu geystay caaisha ilyas oo ahayd gabar labayo toban jir ah taasi oo kooxo dhallinyaro ah ay kufsadeen kadibna ay dileen warbixintan waxaa boosaaso ka soo diray waryaheena yuusuf maxamuud yuusuf cajabayay adduunyada cisho weliba ciil iyo caro kama baxaynee ceeryaamo badana marag caadadood baa inay dumarka ciilaan maxaa caasho loo dilay ciqaabtani maxay tahay maxaa loo calool dilay cuddoon hooyadeed iyo aabbihii cisayn jiray ururada dhallinyarada ardada jaamacadaha iyo weliba iskuullada magaalada boosaaso ayaa qabtay kulan looga hadlayay dhibaatadii dilka iyo kufsiga ahaa ee magaalada gaalkacyo loogu geystay caashe ilyaas oo ahayd gabar aad u da'yar dhallinyaradan ayaa ku baaqay in dhibaatooyinka hablaha puntland ay ku badatay loona baahan yahay in cadaaladda la waafajiyo cid walba oo ku kacda falka tacadiga ah ee haweenka waxayna sidoo kale sheegeen in dhibaatada caasho ay aad uga xun yihiin iyagoona ku baaqay in cadaaladda la hor keeno cid walba oo ka dambaysay
magacayga waa dirsana difac cabdiraxmaan kulankan waxaan u qabanay musiibadii dhacdadii aadka u xanuunka badnayd oo qalbigeena taabatay oo gaalkacyo ka dhacday oo inantii yareeda caaisho ilyaas loo geystay wallaahi waan seexan weynay sida dhabta ah hooyadee gabar dhashayna waa dareemaysaa qalbigeeda waxa hooyadee dareemaysoo kale baan aad u dareennay waxaana dareennay inaana dee amni aanan haysanba oo annagii gabdhaheennaba aan khatar ugu jirno hawshaas marka aad iyo aad baan uga tacsiyeynaynaa horta ehelkii iyo qaraabadii ay ka tegtay aad iyo aad baan uga tacsiyeynaynaa ilaahay sabriya imaana ka siiyo mujrimiintii dembi falayaashii dhacdadaas oo shanta dentay dembi isku dareen dil iyo zino iyo googooyn iyo ciqaab kam xanuun ay mariyeen kam xan kam qalbiiseeyaa ku jira ilaahay waxaan ka baryaynaa ciqaab ummaddu ay wada aragto oo taqiru bihi acyunina inuu kuwaas mariyo dowladdana waxaan ka codsanaynaa sida ugu dhaqso badan inay usoo dhigaan meediyada oo na tusaan maba aaminayno haddaan dadkaas wax laga qaban gabadhaa sameeyey laa dowlad laa askar laa waxaan aaminayna maba jiraan tan kale waxaaba jirta warbixino hadda ka hor lasoo saari jiray oo laleeyahay waxaa bartay waxaa batay zinada puntland way ku badatay dheheen ayagu reyb bay dhahaan kufsi bay dhahaan anigu zinaan u aqaanaadee sinada maaha in magacyo kale oo qalaad loo baxsho sino iyo xadgudub baan u aqaano baan sharcigu u yaqaanaa sida sharcigu saas u yaqaanaa marka waxaa la yidhi cadadka zinadu way badatay haddana marar badan bay dhacday oo kufsi noocaasa u dhacay kii kan ka horreeya boosaaso ka dhacay gabadhii faa'iise la dhahayay dowladda puntlandna ilaa iminka tallaabo lagama qaadin maxay tahay marka ujeeddada dumar ahaan dowladdu aydinka leedahay maadaama marar badan waxayn dhacayn tallaabana aan laga qaadin horta barxad inaan taaganaha waa ujeednaa barxad cidlo ah waraabana ku hareeraysan yahay iyo dhidar iyo wax dadka cunaa baanu taaganahay marka dowladdan afarta kitaab liqday oo toddobiyo tobanka kitaab liqdo magac ilaahay intaa ku martay haddaysa ummadda u qabanayn dee waxa weeyaan ilaahayba ayagana hanaga qabta maxaan kaloo sheegi karaa sababtoo ah waxa weeyaan meeshaan dhibaatadaas loo loo jeedaa ka muuqata way dhacda hadda gabadhii meediyada la geliyey oo kooxdu isugu tageen wixiisaa yeelay magaaladay marayaan marka waxaan ka codsanaynaa waxaan in wax laga bedelo oo sababta ra'siga ugu sarreeya oo wax qaban kara waa dowladda ummadana martibay dowladda u tahay marka waa ka codsanaynaa ka codsanaynaa dowladda inay arrinka wax ka qabato maadaama dowlad cusub ay tahay dee baarlamaanku cusub yahay oo madaxweynuhu cusub yahay wax cusub baan ka sugaynaa jawaab cusub oo jawaabihii hore ka duwan magacaagii sheeg maam bismillahi raxmaan raxiim fartuun salaad cali gudoomiye ku-xigeenka ururka muuminiinada kowthar bal waxaad iga wartaa dareenkaaga markaad maqashay dhibaatada caasho dareenkaygu aad iyo aad buu isku bedelay arinta caasho ku dhacdeen waa mid ku dhacday gabdhaha soomaaliyeed oo dhan iyo ubadka soomaaliyeed oo dhan meel kastay joogaan aad baan uga qiiroonay aad baan uga gilgilinay inkastoo aanan maanta wax aan qaban karno annaga shicib ahaanaysan jirin meel kastaan joognaba oo aan waxay noo bannaanay tahay inaan maaragta qaylino inaan wacyigelin sameyno inaan dowladda fariin gaarsiino oo keliya waaye bal maxaa cadaalad ah oo dalban lahaayeen dumarkan maadaama marar badan tacadi loo geystay waxaan dalban lahayn anoo ka hadlayna magaca munaamada kowsar ee dacwada dumarka ee gobolka bari gaar ahaan boosaaso waxaan u jeedinaynaa dowladda iyo xubnaha amniga iyo dadka ay qusayso arintan baaq ugu diraynaa cod dheer iyo cod gaabanba waxaan ugu diraynaa dadkay qusayso arrintan si deg dega inay wax uga qabtaan arrinta tan mujrimiinta ay sameeyeen kuwa faasidiinta dhulka mubsidiinta dhulka baabiyey in lasoo qabto cadaaladana la horkeeno ilaahay subxaana watacaala wuxuu yidhi azaani wazaaniyatu fajliduu kula waaxidin minhumaa mi-ata jalda walaa taakudkum bihimaa ra'fatun fii diin illaahi bannaan cidla inta laysugu keeno ummadda dhan la tuso maadaama ay kufsad iyo zinadii iyo dilkii iyo isugu wada geysteen si kastaba haatee dhallinyaradani isugu jiray ururada iyo weliba ardada jaamacadaha ayaa laamiga magaalada boosaaso ku mareeyey socod ay ku dhigayeen dibadbax kuwaas oo ku qaylinayay in caasho ay rabto cadaalad yuusuf maxamuud v o e boosaaso
dhegaystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic shan mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic sideed ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso efemyada v o a ee magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bogga aan ku leennahay internetka ee v o a somali com
duur wanaagsan dhegeystayaal halka haddii weli naga dhegeysanaysaan waa v o a barnaamijka dhallinyarada maanta ayaad degeysanaysaan qodobo kale iyo ciyaaryaha inoo soo socda balse dhinacii heesaha aynu aadno markan
dhulkeennii ballaadhna baaxadiis weynay wanigii ka baaday boqorow nabadgeeye dhulkeennii dhulkeennii dhulkeennii ballaadhna baaxadiis weynay wanigii ka baaday boqorow nabadgeeye buurama hargeysiyo hargeysiyo balli kubadla yeeshae beerihii gabiilay gabiilay burciyo barbara boohoodla iyo haw odhan aynu gaadhno gaadhno gaaraynu gaadhne gaadhne buurama hargeysiyo hargeysiyo balli kubadla yeeshae beerihii gabiilay gabiilay burciyo barbara boohoodla iyo haw odhan aynu gaadhno gaadhno gaaraynu gaadhne gaadhne barta barta laasacano boosaaso iyo bari garwaa ku ballaba boosaaso iyo bari garwaa ku ballaba barta barta laasacano boosaaso iyo bari garwaa ku ballaba boosaaso iyo bari garwaa ku ballaba ceelbuur ku yaaliyo cabudwaa budeediyo gurceel habalmarin habalmarin cadaado habalmarin ceelbuur ku yaaliyo jawhar budeediyo ceeldheer habalmarin habalmarin ceelbaraaf habalmarin Heley, heley, helewa, ya. Oyaba, heley, helewa. Heley, heley, helewa, ya. Oyaba, heley, helewa. Danaagiri iyo xamaariyo, qondheere iyo balcadi, beerihiyaas kuya iyo allowya bidhagsagabay, birooya ku dhaxaba kol, waraawaha bidhaxayga, baladuway tacaka iyo buraabuurtiya banday mataba. Danaagiri iyo xamaariyo, qondheere iyo balcadi, beerihiyaas kuya iyo allowya bidhagsagabay, birooya ku dhaxaba kol, waraawaha bidhaxayga, baladuway tacaka iyo buraabuurtiya banday mataba.
codkaasi macaan ee fanaanka axmed zaki iyo heesta gobile intaasi aynu ku dhaafno barnaamijka dhallinyarada ayaad ku dhegeysanayseen kuleeshka caafimaadka ee magaalada laasacanood ayaa bilaabay inuu tababaro dhinaca badbaadada dumarka uurka leh iyo muulisanimada siiyo gabdhaha dhallinyarada ah ee ku nool tuulooyinka hoos yimaada magaalada laasacanood dhallinyarada ka faa'iideysatay tababarkan caafimaad ayaa sheegay in ay dib ugu laaban doonaan tuulooyinkii ay ka yimaadeen si ay u caawiyaan hooyooyinka uurka leh iyo kuwa diyaarka u ah in ay dhalaan warbixintan waxaa laasacanood ka soo diray cabdikariim olol guud ahaan deegaanada gobolka sool waxaa ka jira baahiyo caafimaad oo kala duwan gaar ahaan qaybaha hooyada iyo dhallaanka tuulooyinka iyo dhulka miyiga ee durugsan magaalada laascanood waxaa ku yaala kuleej caafimaad kaasoo dhallinyaro arday ah bara caafimaadka rofeor cabdirasaaq maxamuud cali oo ka mida mas-uuliyiinta kuleejkaasi caafimaadka ayaa nooga waramay caafimaadku ugu horeyn wuxuu bilaabmay dad deegaanka u dhashay ayaa bilaabay ilaa intaa wuxuu ahaa maxad lagu barto culunta xagga neersinka laabka iyo midwiferiga gaar ahaan umbalsooyinka oo kale wuxuu soo gaadhay markaa inuu soo saaro arday gaarsaa saddex boqol arday oo gaar ahaan deegaanadii ka wada howlgalay haddana shaqooyin fiican qabta january kowdeedii baa waxaa laga dhigay macadkii waxaa laga dhigay college runtiina waxaa qayb dhan ka qaatay wasaaradda waxbarashada iyo qolihii kale oo qaabsa caafimaadka guud ahaanba sidoo kale waxaa jira fursado caafimaad oo ay siiyaan hablo dhallinyaro ah oo tuulooyinka laga soo xulo ay u caawin lahaayeen hooyada iyo dhallaanka deegaanadii ay ka yimaadeen waxaanu aada culus u saarnaa in dadka deegaankoodii loo tababaro xagga umlisada xagga neersinka iyo xagga shaybaarka deegaankiina dib loogu celiyo ardaygan uu noqdo arday deegaankiisii dib ugu noqday tacliintooda sare ee ka sarraystaana la raadiya qaabkii baahidii deegaanka iyo baahidii waxbarasho ee ardayga labadiiba laysu dhelitiro iyadoo si dheelitiran labadiiba loo eegay baahidooda waxyaabaha sida weyn looga hadla waxaa ka mid ah caafimaadka gaar ahaan tuulooyinka ka fog magaalada laascanood bal waxaad nooga warantaa qaabka aad ugu tababartaan inaad dhalinyaro laga soo xulo tuulooyinkaasi oo la baro caafimaadka gaar ahaan siday u caawin lahaayeen hooyada iyo dhallaanka tusaaleoo kale qof dumara laga yaabaa inay fooli qabato waa gabadh ugaa laga yaabaa meel fog bay joogtaa xitaa cid kaalmaysa heli mayso marka waxaad moodaa dhib weyn baa wuxuu haystaa dad badan oo aan awoodi karin inay hadlaan in codkooda la maqlo inay dhaqaalahaana aan awoodi karin maryamo maxamed maxamuud ayaa waxay ka timid deegaanka shululex ee gobolka sool waxay baratay kalkaalisanimo siday u caawin lahayd haweenka deegaankeeda baahiyo badan ayaan kaga imi iyadoo u baahan maxaan sheegaya sida aniga oo kale qof umuliso ah oo kale haddii bidmay caafimaad uusan ka jirinin wax maxaan sheegaya agab caafimaad ah amase hoy caafimaad uusan ka jirinin hadeerna aan dhammaystay anigu labadaydii sane ee ugu horreysay kuleejka caafimaadka aniga oo raba inaan ku noqdo deegaankayga shululux oo raba inaan wixii aan xambaarsanahay aan soo bartay inaan kula noqdo deegaankaygii waxaa jirta maryama dee dhibaatooyin baa iska jira dhanka caafimaadka bal ka waran tuulada aad ka timid oo kale dee maba lahaa wax umuliso ah ma ay lahayn markii igu dambeysay islaama aduurtay be iyo waxaa mooyaane wax caadiyahoo ku alfaydha may lahayn hooyada maxaa sheegay dhibaatooyinka hooyada ku imaan kara sida maxaa sheegay hooyada dhiigbaxaas oo kale hooyada qaabka looga umulinayo oo kale qaabkan hooyada u badbaadin lahaa oo kale ilaahay baa badbaadin lahaa waxyaabahaas ayaan bartay oon xabse cali yuusuf oo ka mid a dhallinyarada loo tababaray saaxdheer ee gobolka suul ayaa sharaxaysa waxay baratay iyo dhibaatooyinka ay ka caawin karto haweenku hadday la soo darsaan deegaankeeda waxyaalahan bartay waxaa ka mid a sida hooyada looga umuliyo sida hooyooyinka maxaan kuu sheegay b b h ama hooyooyinka dhiigbaxay marka hooyad umusho inta badan boqolkiiba sideetan waxaa la dhihi karaa deegaankeenna weliba tuulooyinkeenna hooyooyinka waxay u dhiintaan waa dhiigbax kaga yimi markay umushay taasoo dhici karta inaysan helin manajmentiga ama maamulkii iyo sidii loo habeyn lahaa hooyadu markay umusho daryeelkay heli lahayd oo kaga imaan kara xagga tuulada inaan laga helin waxaa dhici karta inay umuliso saxdheer oo kale dee waxay ka mid tahay gobolka sool bal ka waran dhibaatooyinkii horeega jiray waxaad is leedihiin wax weyn baa ka qaban karaysa haa deegaanka saxdheer haa marka hore way yarayd in daryeel jiray caafimaad hadda laakiin waxaa joogta oo u shaqaysa tuulada si gaara hooyo umilsaa oo kuwaale faydh ah oo ka baxday maxadka sool kuleesh hadda ka hor ka baxday hadda ka horna waxaa ka dhacay hal maalin gudaheed in laba hooyo ay u dhinteen umulraac u dhinteen hadda waxaan rajaynaynaa markaan ku noqonno annaga oo hagarla wax si wacan eenu soo saaray sool college oo si wacan waxu baranay inaanu u hagar baxno hooyooyinkaa aanu badbaadino ilaahay subxaana watacaalana annagoo kaashanana iyo aqoonta ayaad aanu soo baranay deegaanada tuulooyinka iyo dhulka ay degaan reer guuraaga gobolka sool waxaa ka taagan dhibaato caafimaad arrimaha dhaqanka iyo inaan haweenka la geynin goobaha caafimaadka ayaa deegaanada qaar weli kusii dambeeya ma jiraan wacyigelin ay helaan marka laga yimaado kooxa caafimaad oo gaadiid saaran waxa keliya ay qabtaan ay tahay nafaqaynta iyo inay deegaanada qaar ka qaybiyaan buskudka iyo waxyaabaha loogu talagalay carruurta daawooyinkaasi ayaa haweenka iyo dadka reer guuraaga aan wax fara badan u taraynin dhibaatooyinka ay ka cabanayaan oo baahan in dhakhaatiir caafimaad ay helaan cabdikariin olol v o a magaalada laascanood
cabdikariim olol ayaa warbixintii ugu dambeysana nooga soo diray magaalada laascanood dhegeystayaal markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha waa kan jamaal axmed cismaan
aad baad umahadsan tahay axmed kulan wanaagsan dhegaystayaal waxaa la ciyaari doonaa kulmo ka tirsan champions leaga maanta laba kulan ayaa dhici doona kulanka naadiga real madrid iyo ayax ayaa ah kulan xiiso badan kulankaas oo geegada sandiego barnabe stadium ay labada kooxood ku wada ballansan yihiin ayaa lugtii hore waxa ay ku soo idlaatay laba gool iyo gool oo naadiga kubadda cagta ee real madrid ay ku soo awood roonaatay waxaana markaa labada kooxood ay yihiin kooxo ka kala dhisan dalalka sbain iyo holland midba mid kale uu doonayaa in wareega kale usii gudbo gaar ahaan wareega lixtobanaad oo hadda ay labada kooxood wada dheelayaan hore waxaa u jirtay in labada kooxood ay dhowr jeer kulmeen islabalahaantaasina ay hadda markii ugu dambeysay ayakis ay ka guulaysato naadiga kubadda cagta ee kubadda cagta ee real madrid waxa ay ahayd november kii champions leaga markaas oo naadigaasi laba gooli waxba ay kaga awdroonaadeen ciyaaryahanada patrick colivert iyo jari lidmanin ayaa labada gool ee ayax markaa real madrid uga badisay oo dhaliyey kulanka kale ee dheci doona waxa uu yahay kulan dhexmari doona kooxaha brusha dortmond iyo tottenham hosbor lugtii hore ayaa naadiga kubadda cagta ee tottenham hosbor waxa ay kaga soo awdroonaatay naadiga kubadda cagta brusha dortmond ee dalka jarmalka saddex gool iyo waxba hadda oo la joogo waddanka jarmalkana labada kooxood tottenham hosber ayaa rajo aad wanaagsan maadaama ay lugtii hore laba gool saddex gool iyo waxba ku soo badisay britole waxaa dhici doona laba kulan kale fc bort waxay la dheli doontaa rome hogtii hore laba gool i gool naadiga rome ay ku soo wadroonatay b s g manchester united ayaa kulan kaleo indhaha lagu hayo waana kulankaasi lugtii hore ku soo idlaatay laba gooli waxba oo gegada manchester united old trafford lagu soo wadroonaaday oo b s g ay markaasi guushaasi ka soo gaartay naadiga united daradaasi united soo gaartay waxay ahayd tii ugu horreysay ee soo gaartaa kulmada ay ciyaaraysay tan iyo dhowaantan markii tababaraha cusub soosha oo la wareegay maamulka naadigaasi kulan kale oo ka tirsan horyaalka dalkaasi waa ciyaar saaxiibtinimo ayaa waxaa dhici doona oo dhex mari doonana labada kooxood ee barcelona iyo khirona waxyaabaha ku soo kordhawaadaan idiinsoo gudbin doonaa dhegaystayaal xubinta ciyaaraha halkaas haynoo joogto
markana waxaaynu jaleecinaa dhinacii heesaha waxaa idinku soo maqan awaale aadan iyo farxiyo kabayare
jacaylkamiyo dhaxdii dhidibkii i adkaysaa oobta sagalkiyo oobta sagalkiyo dayax weege jacaylkamiyo dhaxdii dhidibkii i adkaysaa oobta sagalkiyo oobta sagalkiyo dayax weege amanada ruux ku adaragiyo sharaf ehelkeed ogow ina tahay sida eri dhaban weyda ilmihii xiso olole aroos wacaaniyo bas islaamaba xakoodii aynu tagano amanada ruux ku adaragiyo sharaf ehelkeed ogow ina tahay sida eri dhaban weyda ilmihii xiso olole aroos wacaaniyo bas islaamaba xakoodii aynu tagano mudug iyo ayl ogada tale lamadanood nogob iyo afkee alalaasku ha isgaari amni badantii garoowa ahay u ekaane farxiyo ogolo mudug iyo ayl ogada tale lamadanood nogob iyo afkee ha isgaadhe anni badantii garoowa ahay u ekaane macaan ogolo jacaylkamiyo darin una shale iyada murutee orahada habon orahada habon diogida jacaylkamiyo darin una shale iyada murutee orahada habon orahada habon diogida iskaasiyo imaankaade abow macaanow ku ogolya sida ay dhaban wadayabahe xisooreysaska aqalka u fidaysiyo aroosu farxadan allayle rabay iskaasiyo imaankaade abow macaanow ku ogolya sida ay dhaban wadayabahe
heestaasi kaba yare iyo cawaalaadan waxay gebagabo ahayd idaacaddeenii duhurnimo barnaamijka dhallinyarada maanta axmed cali sheekh iyo nigo jamaal axmed cismaan ayaa idinla socodsiinayay dhegaystayaal tan iyo afarta galabnimo dhammaantii isku duban waxaan kaga tegaynaa nabadgelyo
Thank you.
isgaara